barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatankii koob iyo soddonka mitrban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha disembarna waa lix iyo toban sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidle nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkayaga dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada ku nool gobolka sool oo bilaabay inay bartaan culuumta dhinaca cilmiga beeraha iyo aqoontaasi oo ay ku saacidaan amaba ay ku kaalmeeyaan beeraleyda gobolkaasi waxaanu samaynaynaa oo aanu indhoweydba wadnay inaanu balbeerihii wixii aanu barannay iyo dadkii baraagtiga gacanta ku hayay beeraleyda ahaa ee joogay walaalsan aqoon saasa u lahayn inaanu gaadhsiino sidee bal isku xidh guluud horta bal aanu asaasno ummadda wax walba isku xidhka ka bilaabmaan waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee warbixin ku saabsan dhibaatada ay daroogada nuucyadeeda kala duwan ku hayso dhallinyarada gobolka xeebta kenya Mugoka is a new kind of a species for the mira and it's the one which is causing very very havoc within the community.
Moqoqa waa nooc ka mid a qaybaha miirowga amaba jaadka waana tan ugu badan ee dhibaatada ku haysa bulshada sababtoo ah dhallinyarada iyo carruurta waxay awoodaan inay qiimo raqiis ah ku gataan qiyaastii konton shilin.
dhinacii heesaha ayaanu iyagana idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta.
heestaasi qamar waxay ka mid tahay heesaha idiin soo socdo qodobadaasi uu ku jiro isboortigana waad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
hay-adda laanqeyrta cas iyo kuwa kale ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in laga soo daadgureeyey dad rayida oo tiradoodu gaadhaysa ilaa laba kun oo qof magaalada xalab ee dalka siiriya dadkan waxaa ka mid a dad aada u fara badan oo dhaawacyo soo gaadheen gawaadhida gargaarka deg deg ah ee caafimaadka iyo basas cagaaran ayaa iyagoo kolonyo ah ka soo baxayay magaaladaasi xalab ka hor intaanu dagaalku halkaasi ka bilaabmin gaadiidka siday dadweynaha ayaa ka soo ambabaxay dhanka bari ee magaalada iyaga oo soo dhex qaadayay qaybta ay maamulaan ciidamada dowladdu ka hor intaanay dib ugu soo noqonin qaybo kale oo ay gacanta ku hayaan jabhaduhu dadka qaar ayaa ilaahay ugu mahadnaqayay badbaadinta ay ka soo samato baxeen iyaga oo og inay ka soo tageen meydad ehelkoodii iyo qaraabadoodii ah oo ku hoos jira daarihii burburay ee ahaan jiray dugsiyada waxbarasho guryaha iyo adeegyada ganacsigaba madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray in maraykanka uu tallaabo ka qaadi doono dowladda ruushka ama dowlad kasta oo ajnabi ah oo isku dayday faragelin la sheegay in lagu sameeyey doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkan ka dhacay bishii novembar ee aanu kasoo gudubnay warays uu siiyey radio m p r oo intaas idinkugu celiya dhegeystayaal waraysi uu siiyey radio m b r ka maraykanka oo lasii daayay jimcihii saake ayuu ku sheegay inuusan shaki ku jirin in dowlad kasta oo isku daydaa inay farageliso doorashooyinka maraykanka laga qaadayo tallaabo iminkana ay qaadi doonaan war khamiistii ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu si toos ah saameyn ugu lahaa faragelin la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday maraykanka sanadkan ruushka ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay wax lagu qoslo
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad nagala socotaan wallaanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownaya barnaamijkeenna dhallinyarada maanta qaar ka mid a dhallinyarada bartay cilmiga beeraha ee ku dhaqan gobolka sool ayaa bilaabay inay taageeraan beeraleyda ku nool gobolkaasi gaar ahaana dhinaca horumarinta wax soo saarka beeraha warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol dhallinyaradan ayaa waxay kuwa aqoon fiican u leh beeraha iyadoona beeraha gobolka sool dhibaatooyin fara badan ay haysteen muddooyinkan kuwaasoo dalagyada qaarkood ay ka quusteen beeralaydu saddex ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ee gobolka sool ayaa waxay ga warrameen inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka beeraha dhanka aqoontan ay ka taageeri doonaan beeralayda gobolka sool haddaba ugu horeyn cumar mursal saalax oo ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ee beeraha aqoonta u leh ayaa waxa uga warramay waxyaabaha ay ka caawin doonaan beeralayda gobolka sool waad la socotaa dhibaatooyinka iska jira dalkeenu marka dowlad la-aanta laga yimaado dhan kasta waa si kasta waa u burbura Een, waxyaala badan baa khaldamay ilaa iyo dalagii oo cuntadii inooga imaanaysay halkii keliya ugu muhiimsaneyd maanta dunidan isku haysato cuntada iyo biyaha ayaa waxaanu rabnaa inaanu bal wixii aanu ka karaanka yaga ah gaadhsiino bulshada iyada iyo sidii aanu u- aan usoo kicin lahayn ama ula qayb qaadan lahayn dhibaatooyinka haysta annagoo ku salaynayna aqoontii aanu barannay hab een, een, een, volunteerana ula shaqaynayna marka dhowr midna oo aan ka mid ahay oo arday ah waxaanu samaynaynaa oo aanu indhoweydba wadnay inaanu balbeerihii wixii aanu barannay iyo een, dadkii baraagtiga gacanta ku hayay beeralada ahaa ee joogay walaasan aqoon saas u lahayn inaanu gaadhsiino sidee bal isku xidh guud horta bal aanu asaasno ummadda wax walba dee isku xidhka ka bilaabmaan Een, waxaanu bilaabnay oo muddo hadda ilaa een, dhowr semestara aanu wadnay isku xidhka iyo qodobkan ah beeraha iyo faa'iidadooda horta bal bulshada in la fahansiiyo marka labaad aynu isku xidhno jaamacaddii nugaal oo kuliyadeedii beeraha iyo ard- een- een dadkii bulshada ahaa ee gobolka guud ahaan gobolka sool annagoo sii ballaarin doono goboladan een, sool sanaag iyo cayn oo dhan isla halmaala gaadhsiin doona Een, ummaddu waxaad guusha dad yar baa bilaaba dad badan baana ku faana waxaanu rajaynaynaa inaanu een, bulshadan gaadhsiino gobolka beeraha ugu badan ama dalagga ugu badan ee kasoo go inaan gobolka sool bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed saleebaan cali aad baan kuugu mahadinayaa een, aqoon-yahan wariye cabdikariin oo barnaamijkan fursad noo siiyey inaanu ka hadalno ama wixii aanu markaas hawshaanu haynay aanu kaga dhiibano cod ahaan Een, haddii aan cabdikariin oo kaga waramo beeraha beeraha gobolka sool waanu tagnay ka arday ahaan anagoo markaasi bal eegayna xaaladooda Een, beeruhu inta badan beeraha gobolka sool ku yaala waa beero aada u waaweyn runtii fiican haddii laga faa'iideysanayo Een, beerahaas een, waxaa ka soo baxa dalagyo fara badan Een, haddii aan ka dhiibto fikirka caqabadaha haysta een, intii aanu maranay een, een, beeraha caqabado aada u badan baa haysta Een, caqabadahaasi waxaan odhan karaa laba unbay kusoo ururayaan ama laba caqabadood baa ugu waaweyn Ca- labada caqabadooda ugu waaweyn waxaa weeye horta marka ugu hore inay siidh helaan siidhkaasoo ka yimaada wadamada dibadda ah siidhkaasoo inta badan aan siidh active ahayn oo hadduu markaas ay beertaan aan suucan ugu soo go-in een, isla markaasna siidh cudurro ku talaala yihiin ay ka cabanayaan Een, sidaa ognahay beeraha cudurrada ku dhacay midna waa mid geneticalaya oo siidhka ku duran midna waa wax environmentigu iska leeyahay siday noo sheegeen beeruhu waxay dhaheen cudurro aanan aqoon oo markaa environmentiga aan hore beeraha nooga dhici jirin baa ku dhaca markaanu siidhkii dabadda aanu beeranno siidhkaas dhibaatadaasaa ka haysata caqabadda labaad ee jirta ee beeraha haysataa waxaa weeye een, beeraha sumaha lagu buufinayo ama kimikaaliskay isticmaalaan kimikaaliska waxay u isticmaalaan bal inay itaalka xanuunkii soo weeraray ay iskaga difaacaan iyagoonan markaa garanayn aqoontii ku saabsaneyd kimikaaliska sidaan ognahay kimikaalisku waa wax aada iyo aada khatar u ah oo qof aqoon u leh ma ahaane qof kale uusan isticmaali karin marka sumahan pesticideska ee haysta beeraha een, runtii wuxuu noqday een, wax caqabad weyn ku ah markii ay beertii ay ku buufiyaan suntii isla markaasna caafimaadkiina saameyn ku leh caafimaadkoodii oo markaa caafimaadkii dhaawacaya deegaankiina dhaawacaya xoolihii kale iyo animaliskii kale ee meesha jooga Een, salibaan daahir cali oo isna ka mid a dhallinyaradaasi bal salibaan waxyaabahaad hiigsanaysaan ee aada mustaqbalka dambe doonaysaan inaad qabataan bal iiga sheeg xoolihii markaa xoogaa oo iska yaraadeen dee beerihii baa loo soo noqday beerihina aqoon badan may u lahayn marka annagu waxaanu een, goosannay inaanu ka caawino intii aanu aan aqoonteeda gaari karto inaanu dadkii aan wacyigelin badan u samayno inaanu tiriirina u qabanno inaanu kormeerar badan samayno inaanu waxyaalaha khalaadka ee ku jira inaanu ka saxno inaanu xog badan siino inaanu dee deegaankii iyo dadkiiba kor u soo qaadno waayo dadku waxay ku nool yihiin waa beer iyo xoolo deegaankana wuxuu ku caanbaxay xoolaha beerihiiba hadeer soo raaca marka runtii waa laga maarmaan in dadkii wacyigelin badan la sii- siino inuu qof walba uu ku- beerta ku taxalluqo inuu system wacan wax u beerto modanka ah inuu uliga hore iskaga tago inay sumahan hadda si maxamed ka hadlayay oo ay ka tanaasulaan inta ay karaamkooda ay ka eh, naturalka isticmaalaan
kuwaasi waxa ay ahaayeen dhallinyaro baratay cilmiga beeraha oo magaalada laascaanood ugu warramayay waryaheenna cabdikariin olol harka halka aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a Eh, zahre ka waran eh, gobolka sool beeraleyda hadda eh, sida dhallinyaradaasi aad maqlaysaba waxay bilaabeen inay ka saaciidaan en, eh, en, horumarinta dhinaca beeraha marka sool horta ka waran eh, dhanka beeraha caanmay ku ahaa dhinaca kale een, haddaynuba ka eegno nuurow horta muhiimaddu waxa weeyaan eh, dadku waxay baranayaan ee jaamacadaha ka soo baranayaan inuu noqdo wax nolosha dadka saamayn ku leh oo ay dadkooda dib ugu caawin karaan waa run oo noloshoodii ka muuqan kara marka dhallinyaradan hadda waan dhegaysanayay eh, haddii ay barteen cilmigii beeraha oo ay dadkii beeraha sameynayay intay ku celiyaan ay cilmigii wax ka barayaanoo marka horumar lagu sameynayo beerihii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan ta kale waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah imika soomaaliya oo dhan eh, dadka waxaad moodaa inaanay dha- xoolihii iyo ay yaryihiin dadka barta xoolaha kalluunka iyo beeraha oo nolosha dadku ku tiirsan tahay waa run waana waxaa loo baahanaa jaamacadaha ugu maaragtay badan inay in soo kuliyadaha- saaraan aad iyo haa, aad aad iyo aad Mhm.
sababtoo ah oo, eh, khayraadka ugu weyn ee soomaaliya waa beeraha iyo xoolaha iyo badda marka Aad.
waxaa leedahay jaamacadihiina kama muuqda inkastoo ay jiraan way jaamaco badan jiraan faculties ka laakiin shaqeeya xoogga ma saaraan.
arrimahaas laakiin uma badna sida ay baahida nololeed ee meelaha dadka ka haysataa ay u badan tahay marka webi fiicnaan lahayd haddii arrimahaas aada loo xoojinay dhallinyaradaas iyo kuwo kale oo iyaguna howlo kale noocaasiya ku jira waxaan maaragtay ku dhiirigelin lahayn inay dib ugu celiyaan aqoontay barteen nolosha ka jirta deegaamadooda aad ayaad u mahadsantahay saare cille
haatana kenya gobolka xeebta ah ee dalka kenya qaar ka mida dhallinyarada waxaa dhibaato ba-anay ka haysataa isticmaalka maandooriyayaasha dhallinyaro badan ayaa qaata daroogada gaar ahaan nooca irbadaha la ysugu mudo amaba la ysugu duro ee loo yaqaano harawiinka intii ninna dhegaysatay idaacadaha iyagii hore waxaad maqasheen shalayto warbixin ay wariyaha v o wada bariga afrika jill greg ay ka soo diyaarisay dalkaasi kenya oo ka hadlaysa dhallinyarada gobolka xeebta ah iyo isticmaalka maandooriyayaasha maantana waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixinahan waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari hali ya uraibu jinsi tulivyoingia na chuki ambao dad yar ayaa markii hore bilaabay isticmaalka maandooriyaha herowiinka halkan gobolka xeebta inta badan kuwa cuna daroogada waxay u badan yihiin isticmaalka noocyada kale ee muqaadaraadka sida tobacco marjuwaana nooc loo yaqaano baan taasoo carabka qofka ka dhigta buluug sidoo kale qaadka oo halkan loogaga yaqaano miiraa waxaa kale oo ay cabaan aalkula darooga ah oo gacanku samays ah taasoo lagu magacaabo jangaa qaarkood waxayba isku dhex darsadaan noocyadaasi oo dhan laakiin hadda waxaaba jira maandooriye kale oo sida qaadka oo kale loo ruugo waa caleenta la yidhaahdo maqooqa faatuma janebi oo ka tirsan hay-ad caawisa kuwa daroogada ay dilootay ayaa sharaxaysa caleenta magoga Mugoka is a new um, k- kind of a species for the mira, and uh, it's the one which is causing very, very havoc within the community.
maqooqa waa nooc ka mid a qaybaha miirowga amaba jaadka waana tan ugu badan ee dhibaatada ku haysa bulshada sababtoo ah dhallinyarada iyo carruurta waxay awoodaan inay qiimo raqiis ah ku gataan qiyaastii konton shilin Drug at a very cheaper rate of around 50 shillings.
konton shilin oo lacagta kenya ah waxay u dhigantaa konton senti oo lacagta doolarka ah arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in qof walba oo raamsada caleynta magoga uusan u xiibsiiban isticmaalka daroogada herowiinka laakiin qaar badan oo aan la kulmay oo isugu jira kuwa hadda isku muda daroogada herowiinka iyo kuwo iska dhaafay oo hadda baxnaano ay ku socoto dhammaantood waxay ii sheegeen in ay markii hore ka bilaabeen maandooriyayaasha yaryar ka hor inta aysan u gudbin noocyada khatarta ah ee adag sanadahan dambe kenya lagama samayn tirakoobka dadka isticmaala daroogada ee gobolka xeebta sanadkii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxa uu ahaa sanadii labada kun iyo tobankii waxaana lagu ogaaday in ilaa iyo toban kun oo ruux ay daroogada nuuca cirbidaha lagu qaato ay isku mudaan halka kuwo kale oo badanna ay dhuuqaan herowiinta degmada maalindi aniga iyo laba ka mid ah shaqaalaha hay-adda omari ee daryeesha kuwa daroogada isticmaala ayaa waxaan isku raacnay godadka ay galaan kuwa daroogada isticmaala Every, yeah, before. I used to a lot.
It's dependent.
Depends of how, how I get the cash. How many did you like on average?
halkan waxay ugu magacdareen leyrta badda koox isugu jira wiilal iyo gabdho aanan tiradooda sidaas u sii badnayn oo ay da-doodu ay tahay qiyaastii shan iyo labaatan ilaa iyo soddon sano ayaa ku sugan meel garaash korka ka furan ah dhinaca shishana waxaa tixan joodarayaal laakiin halkan waxaan si lama filaan ah mar kale kula kulmay faarax Maisha mimi naona si mazuri, lakini siwezi kujitoa kwenye dawa kwa sababu Life is not easy for me because now noloshu iima sahlana maxaa yeelay waxaan dareemayaa in noloshaydu ay isku dhex yaacsan tahay laakiin ma garanayo si aan uga baxo waxaan isku dayaa si aan uga baxo dhibkan hooyaday waa sabool walaashay ayaa dhimatay hooyadayna waxaa loogaga tegay shan carruur ah marka guriga waxaa ka jira fakri aad baan u qasanahay kumana faraxsanin nolosha aan ku jiro so there is poverty and at home I am confused but I am not okay with the life I live.
asxaabta kale ee faarax la joogta halkan mid ayaa i weydiiyey in aan dhakhtar ahay balse laba kale ayaa aragtay kaamiradeyda qaarkood ayaa i tusiyey baakado ay ugu jireen herowiinta sidoo kale waxay wateen cirbado cusub oo ay soo siisay mashruuca omari si ay isaga ilaaliyaan inay wada adeegsadaan cirbado aanan nadiif ahayn taasoo ku keeni karta inay isu gudbiyaan cudurka h i v aids Yeah, yeah, yeah. The police, they just one of them is one of them. The police? Yeah.
sheekadeennii ayaa noqotay mid gabagaba ah kadib markii halkaani ay soo weerareen ciidamada booliska waa la kala yaacay faarax iyo saaxiibtiis waa ay carareen aniga iyo saaxiibadii ila socdayna waxaan dib ugu laabannay xafiiska degmada melindi
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi amaba warbixintaasi wariyaha v o e da jel greg ay kasoo diyaarisay gobolka xeebta ah ee dalka kenya oo la sheegay dhalinyaradu in ay dhibaato ba-an ku qabaan maandooriyayaasha dhegaystayaal qeyb saddexaad uguna dambeysa oo ka mida warbixinahan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadayada nagu soo socda zahraay markaana waxaan uu maaragtay ku nasa doonaa kaalimihii sugaanta heesta aan dhegeystayaasha usoo xulnana waa hees uu horey ugu luqeyn jiray xasan qoryooley waa heesta ee qamar waxaa hadda soo cusboonaysiiyey inkastoo sanado badan ka hor uu soo qaaday fanaanka cabdixakiin geedi faryare marka ishara intaanan heestan u gudagelin waxaa jira muran u dhexeeya fanaaniinta kuwii hore iyo kuwa cusub qaarkood waxay leeyihiin ma ahan fanaaniinta cusub inay soo qaadaan heesaheeni waa inay hal abuuro la yimaadaan oo ay wax keensadaan fanaaniin kale oo aan idaacaddeenanba aan ka dhageystay waxay leeyihiin fanka si loo nooleeyo waa qaadan karaan oo waa- waa isticmaali karaan marka ka warran doodaas noro intaynaan taaba gelin wax kalaaba soo baxay awal heestiio sideedii oo fanaan hore ku luuqeeyaa dib loo qaadi jiray waa garta markaa dadka intii fanaankan un ku baratayna waxay u haysatay in fanaankan uuna leeyahy Ha.
intii hore u taqaanayna waxay sidaa aad imika ii sheegtoo kale waxay sheegayaan in hore uu xasan qoryoole u qaaday haatanna uu farayara ku luuqaynayo Waa gartay.
arrin kale cusub oo aan mushkiladan soo kordhay haye heesihii baa sidii baabuurta spare bartiska loo kala furfuranayo Hay.
heestaabada firere kasoo qaadaysaa taana afar bad kasoo qaadaysaa waad isku nabaysaa xadleeda ereyada heesta nuur baale ha dee inankan kalaana ku luuqaynaya ha dhibka ugu weyn marka wa- taa waxaa lagu sheegaa speer baadka la furfuranayo in laynaga joojiyo waxa kale waa laga heshiin haddii hees sideedii isugu dhan la waxaa qaado fiicnaan lahayd fanaanka raba inuu heesta soo qaado Ay.
inuu ka fasax qaato fanaanka kale si uu u ilaaliyo xuquuqda aad iyo aad laakiin ma ilaaliyaan maya maya taas beri horaa laga tiri soomaali hanti badan baa ku kala maqanoo heese ka badane bal meel kalaynu maxkamadda u- isugu dhaafinaynaa kulley dhegeystayaasha intayna maqlaysaa ka gar qaadi doonta heestaasi dhegeysi habboon
qamaray jacaylku quraalay ka saadiyo wax ka qabasha leeyahay qudhi qays markuu jaray layna qorka geliyaba hore looga quustay dhiqays markuu jaray nayna qolka geliyaba hore looga quustay qabuurahaynanganu hatani qorshayse qabuurahaynanganu hatani qorshayse qinabtiga horkente waa inuu qiyaama qinabtiga horkente waa inuu qiyaama Ku kala qaboobe, mela naga hallaayeen. Ku kala qaboobe, mela naga hallaayeen. Dhibaatii qoryoole, qaaddari kugu waamuunye, inda qabadu wanaage. Dhulku kala qaboobe, mela naga hallaayeen. Dhulku kala qaboobe, mela naga hallaayeen. Dhibaatii qoryoole, qaaddari kugu waamuunye, inda qabadu wanaage. sida rooqayoodo qawoolaantuuda dhirtu wada qarsoonte sida rooqayoodo qawoolaantuuda dhirtu wada qarsoonte qaybisay midhaayo lagu soo qamaamo qorbaxay la moodiyey qaybisay miraayo lagu soo qamaamo qorbaxay la moodiyey adigaay quumo qanci maayo jeeraan adigaay quumo qanci maayo jeeraan isu qaybahaaniyo udaan wadaagne isu qaybahaaniyo udaan wadaagne dhulku kala qaboobi melana qaxallaayini dhulku kala qaboobi melana qaxallaayini dhibaatii qoryoole qaadiri kugu wabuuye indha qabadu wanaage dhulku kala qaboobe melana qaxallaayini dhulku kala qaboobe melana qaxallaayini dhibaatii qoryoole
waa hagaagi heestaasi libaantii qoryoole inta haddaynu kusoo dhaafno nuurow bal dhinacii isboortiga iyo ciyaarihii maxaad inooga haysaa
haddii aan ku horeyno kooxda real madrid ayaa gaartay finalka koobka naadiyada adduunka kadib markii ay xalay laba gool iyo eber uga badisay kooxda club america oo ka dhisan dalka mexico ciyaartani oo ahayd samafinalka tartankan ayay real madrid ku adkaatay shan iyo afartanka daqiiqo ee hore inay dhaafto daafaca kooxda club america oo haysata horyaalnimada koobka kooxaha horyaalada bartamaha iyo koonfurta america goolka koowaad ayaa real madrid waxaa u dhaliyey karim benzema oo ka faa'iidaystay baas uu u soo dhigay tony cruz waxaa labeeyey oo guushan u xaqiijiyey kooxda reer Spain xidigooda Cristiano Ronaldo Real Madrid waxa ay finalka tartankan axadda la ciyaari doontaa kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan tartanka naadiyada adduunka waxaa ku tartama lix kooxood oo ku soo kala guulaystay koobabka horyaalada qaaradaha lixda ah ee u diiwaan gashan xiriirka kubadda cag- cagta adduunka ee fifa dhinaca talyaaniga haddii aan eegno ciyaar ka tirsanayd horyaalka talyaaniga oo saddex bilood ka hor u baaqatay cimilada oo xumaatay aawadeed ayaa waxaa xalay ciyaaray kooxaha genoa iyo kooxda kubadda cagta ee fiorentina kulankan ayaa caadiyan la filayey inuu dhaco koob-iyo tobankii sebteembar ee sanadkan hase yeeshee ciyaarta oo maraysa siddeed iyo labaatan daqiiqo ayuu garoonka waxa uu ka dhacay duufaano xoog leh taasoo sababtay in la baajiyo kooxda genoa ayaana xalay hal gool iyo eber ku badisay ciyaartan goolka guusha waxaa u saxiixay laacibka u dhashay dalka serbiya ee lagu magacaabo darko lazovich dhanka kalena kooxda barcelona ayaa qandaraaska u kordhisay goolayahooda u dhashay dalka ah, gooldhaliyahooda u dhashay dalka uruguay louis suarez kaasoo maanta oo jimco ah saxiixi doona heshiis uu kooxda kula sii joogi doono ilaa iyo sanadka labada kun koob iyo labaatanka heshiiskan cusub ayaa ku kacaya lacag dhan boqol toddoba iyo lixdan milyan oo euro bayaan ka soo baxay kooxda barcelona ayaa lagu xaqiijiyey qandaraaska qandaraas kordhinta loo sameeyey laacibkan suwares ayaa ku biiray kooxda barcelona sanadii labada kun afar iyo tobankii kadib markii uu shan iyo toddobaatan milyan oo euro kaga soo wareegay kooxda kubadda cagta ee liverpool dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag intaa ciyaarihii haddii aynu kusoo dhaafno nuur haddii aad dhinaca heesahana inoo raaciso markan sahray waxaan noo soo qabtay cabdi baadil ibraahim iyo saada cali warsame hees ay ku luqayaan
heestaasi cabdi baadil ibraahim iyo allaha u naxariistay saade cali warsame ayaa ku luuqaynayey waxaanay gebagabo u ahayd barnaamijkeennii dhallinyarada maanta iyo idaacaddeenii duhurnimo waa nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur iyo asxaabtii fiyo wada barnaamijka nagala qayb gashay oo idinkaga tegaya dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo